بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah boqol maalin oo laga joogo heshiiskii xabad joojinta ee dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kadib shacabka ku dhaqan magaalada khaza oo wajahaya dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalka xaaladda siyaasadeed midda amni dhaqaale ee sannadka ee qaaradda afrika oo laga dayrinayo haddaba maxaa isbeddelay maxayse qaaradda u dhimi karaan loolanada caalamiga ah ee soo kordhaya xiisadaha geeska afrika ka aloolsan lagu diray kuwa galbeedka afrika ilaa bartamaha halkee ayay afrika u jihaysan kartaa sannadkan khilaafka ka taagan jasiiradda greenlan oo la sheegay inuu burbur xooggan ku keeni karo gaashaanbuurta neto waa nuucee dagaalka ka dhex qarxi karaa shiinaha iyo taiwan iyadoo aan la ridin hal rasaas kanaalka suweys oo weli wajahaya hoosu dhacaadu xooggan oo xagga isticmaalka ah tan iyo weeraradii maliishaadka xuutiyiinta ay ka fuliyeen badda cas qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
أرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها waa hagaagwa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka bisha rajab sannadda hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa jatham house oo ah hay-ad cilmi baadhis oo diiradda saarta arrimaha caalamiga ah iyo siyaasadda caalamka ayaa soo bandhigtay warbixin si qoto dheer ugu falanqaysay xaaladda siyaasadeed dhaqaale iyo midda amni ee qaaradda afrika ee sannadan waxa ay sheegtay in sannadkan jihada siyaasadeed amni iyo dhaqaale ee afrika ay si wadajir ah u saameynayaan xaaladaha ka aloolsan arrimaha gudaha iyo nidaamka caalamiga ah ee ay hay-addu ku tilmaamtay midaan la saadaalin karin hoosu dhaca xeerarka caalamiga ah hoggaanka caalamiga ah oo kala qaybsan iyo tartanka quwadaha waaweyn ayaa abuuray jawi ay danaha macaamiil ku salaysan ka horeeyaan isla xisaabtanka iyo ilaalinta madax bannaanida dalalka afrika hay-adda jatham house oo fadhigeedu yahay carriga ingiriiska waxay kaloo carabaawday in hoggaanka caalamiga ah ee iskhilaafsan iyo tartanka quwadaha waaweyn ee afrika ay u horseedi karaan jawi xagaldaacinayaa danaha ilaalinta madax bannaanida qaaradda dhaqaalaha iyo fursadaha jira inkastoo sannadkan la filayo in wadarta guud ee wax soo saarka gudaha ee dalalka afrika uu kordho boqolkiiba afardhibicsaddex haddana dhaqaalaha qaaradda weli waxa uu ku jiraa xaalad jidicsan oo ay sababeen arrimo ay ka mid yihiin culayska deynta oo weli aad u sareeya iyo sicir barara joogta ah daraasaddu waxa ay tilmaamtay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya dalalka afrika iyo maraykanka uu wajahayo isbeddel iyo hubanti la'aan ballaaran oo ay ka mid tahay canshuuraha maamulka trump iyo xiritaanka hay-adda u s aid sidaa darteed ayay tiri hay-adda isbeddelka xiriirka maraykanka waxay dalalka afrika ku qasbaysaa inay soo jiitaan islamarkaana kala duwan saaxiibadooda dhinaca ganacsiga horumarinta iyo ammaanka si aysan hal meel ugu tiirsanaanin afrika waxay hadda haysataa saaxiibo cusub oo dhanka maalgelinta ah kuwaas oo siinaya awood gorgorton sida shiinaha oo warbixintu sheegtay inuu yahay saaxiibka koowaad ee dhinaca maalgelinta iyo kaabayaasha iyo warshadaha isagoo isticmaalaya siyaasadda canshuur la'aanta ah ee alaabta afrika waddamada khaliijka sida imaaraadka sacuudiga iyo qatar oo ah saaxiibo gacansaara leh qaar ka mid ah dalalka qaaradda ayaa iyagana dhankooda ballaariyey maalgelinta dhinaca saadka beeraha iyo tamarta la cusbaynaysiiyo dalalka midooda yurub oo iyagana xiriir fiican la leh dalalka afrikaanka ah ayaa daraasaddu tilmaamtay inay isku dayayaan inay tartamaan iyagoo adeegsanaya maalgelinta tamarta cagaaran iyo istaraatiijiyad lagu sheegay mid horumarineed iyo maalgashi hindiya iyo turkiga ayaa iyagana ka mid ah dalalka xusul duubka ugu jira in safka hore ay ka noqdaan saaxiibada dalalka afrika kuwaas oo horay u wada macaamileen waxayna xoogga saarayaan iskaashiga dhinaca difaaca iyo wareejinta teknolojiyadda warbixintu waxay ka degtay in maalgelinta labageesoodka ah ama damaanadaha amnigu ay yihiin keliya gargaar wakhti gaaban oo horseedi kara sii xoojinta ku tiirsanaanta dalalka shisheeye iyo in deymuhu ay kor u kacaan oo ay gaarhaan heer aan la bixin karin arrimaha doorashooyinka jatham house waxay si qoto dheer u falanqaynaysaa loolanka doorashooyinka afrika ee sannadka iyadoo muujisay inay jiraan caqabada hortaagan waxay ku sheegtay dimuqraadiyadda afrika iyo isbeddelka maamulada waxay xustay warbixintu in doorashooyinka ay qaaradda yihiin isgoys lagu kala dooranayo sii socoshada nidaamyada duugga ah iyo isbeddelka ay horseedayaan dhallinyarada iyo teknolojiyadda iyadoo ammaandarradu ay weli tahay caqabadda ugu weyn ay jirta iska horimaadyada afrika iyo mashquulka caalamiga ah warbixintu waxay sharaxaad ku samaysay sida iska horimaadyada afrika ay usii kordhayaan xilli dareenka caalamiga ahaa oo u weecday meelo kale taas oo muujisay in afrika weli ay wajahayso caqabado adag oo kuwa siyaasadeed iyo amni ah guuldarrada ka dhalatay dhexdhexaadinta la doonayay in lagu joojiyo dagaalka suudaan ayay warbixintu ku sheegtay inuu yahay mid sii kala qaybinaya oo caqabad ku ah dalalka isagoo horsaday dhibaatooyin baaxad leh asbaabaha keenay in dhexdhexaadinta iyo dadaalada suudaan ay fashilmaan ayay warbixintu ku tilmaamtay inay ka mid yihiin danaha iska soo horjeeda ee qubadaha gobolka iyo fulinta daciifka ah ee qorshayaasha nabadda sidoo kale dareenka caalamiga ah ayaa u weecday ukrain ghaza iyo venezuela iyadoo jatham house ay sheegtay inay sababeen in la iska indhatiro shacabka suudaan iyadoo dhinacyada dagaalamaya ay sii xoogaysanayaan warbixintu waxay sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda qalabsan ee ka jirta geeska afrika waxayna farta ku fiiqday etoobiya oo ay xustay in qulqulatooyin xooggan ay ka socdaan halka xiisadda ay kala dhexayso eritreya oo ka dhalatay arrimaha helitaanka badda sidoo kale xiisadda soomaaliya ayay sheegtay inay sii cakarmayso kadib aqoonsigii yuhuudda ee somalilan oo kiciyey su'aalo cusub oo ku saabsan madax bannaanida taasoo halis ah inay sii kala qaybiso soomaaliya iyo somalilan korna u qaado khataraha gobolka colaadaha ka aloolsan jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo ayay carabaawday inay dib u soo cusboonaadeen islamarkaana ay fashilmeen dadaaladii dhexdhexaadinta ay wadeen dalalka maraykanka iyo qatar gobolka saaxilka gaar ahaan dalalka maali burkina faso iyo niger ayay warbixintu ka shanqalisay in kooxaha milatariga ee xukunka la wareegay ay ku guuldareysteen hogaamintii ay la wareegeen maadaama dagaalada waddamadaasi ka socda ay sii xoogaysanayaan hogaamiyaashan ayay warbixintu ku sheegtay in mudnaanta ay siinayaan badbaadada xukunkooda iyagoo kaashanaya ciidamada murtasaqada ah ee ruushka taasoo doloska gobolkaasi ee sannadka uu walaac badani muujinayo ugu dambayntii falanqayntan ay samaysay hay-addan laga leeyahay waddanka ingiriiska waxay ku soo xoodhisay in afrika ay wajahayso kala qaybsanaan halis ah oo ka dhex jirta midooda afrika iyo xasiloonni dara baahsan oo laga cabsi qabo inay noqoto wax iska caadi ah oo laga aqbalo qaaradda بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نور waa hagaag boqol maalin ayaa laga joogaa markii kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ay kala saxiixdeen heshiis iyadoo shacabka reer khaza weli ay wajahayaan dhibaatooyinkii ka dhashay dagaalka haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abusheyba jidka loo maro isbitaalada ku yaala marinka khaza ayaa noqday mid aad u halis badan ilaa heer ay dadka maraya ku qasbanaadaan inay ka boodaan allakabyo dhoobo ah wasaq iyo teendhooyina duugoobay sawiradaasi waxay muujinayaan baaxadda musiibada caafimaad iyo deegaan ee ka jirta khaza waxay sidoo kale daaha ka qaadayaan sida uu u jilicsan yahay jidhka dadka reer khaza ee maanta dusha barkado bulaacadda haya iyo bukaanadu ka boodaan wejiyada aad aragtaan waa kuwo daalan oo adeegsanaya afxirka ama maryaha fismark kuwaasoo dib kuu soo xusuusinaya maalmihii faafitaanka cudurka koroonaha carruur iyagoo dacas la'aan ah ka soo baxaya teendhooyin ay dabayluhu ruxayaan ayaa ka mid ah waxyaabaha ay qabanayaan indhahaga kuwaasoo ku labisan dhar aan ka celin karin qabowga daran iyo faafitaanka cudurrada sida ayay maanta u ekaatay magaalada khaza waana jir dhaawacmay oo ay daluuriyeen raadadka dagaal ee aan weli dhammaan saamayntiisuna ay ku sii dhexfaafayso biyaha hawada waddooyinka iyo jirka dadka isbitaalada dhexdooda bukaanadu waxa ay noqdeen oo kuwo tirabeel ah ilaa heer ay qasab noqoto in si tartiib ah loogu dhex socdo marinada ciriiriga ah kuwaasoo dhinacyadooda ay yaalaan dad daalan oo iyana sugaya in la daweeyo isbitaalka ashifa ee magaalada khaza dhaawacyada ka dhashay duqeymihii u dambeeyey ayaa marinada kula wada jira xaalado cusub oo soo kordhay oo ay dhakhaatiirtu ku tilmaamayaan virus aanan weli la garan muuqaalada gudaha isbitaalka ayaa ah kuwo leh saameyn gaar ah kalkaalisadu waxay ku xiraysaa qalab oksijiin ah haweenay neefqabatin daran qabta halka sariirta ku xigta kalena ay cabirayso heerkulka gabar yar oo aad u tabar daran dhinacyada oo dhan waxaa ka yeerayaa qufaca qalalan urka dawooyinka iyo neefta dadka oo culus ayaana hawada ku milmay rag dumar iyo carruur wejiyo ciro leh ayaa ku kala fadhiya kuraas caag ah iyagoo sugaya daryeel ka imaanaya nidaam caafimaad oo horey loogu burburiyey duqeymihii yuhuudda amaal xamdaan ayaa iyadana ka mid ah boqolaalka kun ee khaza ku wajahaya xaaladaha halista ah waxaa la baahiyey iyadoo kursi ku fadhida xadaanadeedana ay ku hayso saddex carruurteeda oo yaryar kuwaasoo sugaya in la geeyo sariiraha baaritaanka iyadu waxay u muuqataa mid ka tabar yar carruurteeda waxayna mas-uuliyaddaas qoyskeedaha ay qaadaysaa iyadoo keligeed ah maadaama ninkeeda uu ku xiran yahay xabsiyada yuhuudda waxay tidhi fayrasku wuxuu u eg yahay mid ku wareegaya guriga dadka dhan mid mid ayuu u soo ritaa waxaan leeyahay lix carruur ah dhammaantood waxay qaadeen xanuunkaas balse calaamaduhu ay kala duwan yihiin qaar laba maalmood ayay kaga soo horeystaan qaarna toddobaadyo ayay ku qaadataa doctor muctas xaraara oo ah madaxa qaybta gargaarka degdeg ah ee al-shifa waxa uu sheegay in labadii toddobaad ee u dambeeyey ay maalin kasta imaanayaan isbitaalka in ka badan shan boqol oo bukaan ku dhowaad laba boqol oo ka mid ah ay qabaan xanuuno neefmareenka ah oo daran calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qandho neefqabatin daal aad u badan shuban matag joogto ah qufac iyo xanuuno kale oo wadnaha ku dhaca wasaaradda caafimaadku ma awoodin inay go'aamiso nooca fayrasyada faafaya maadaama aysan jirin qalab lagu baaro dhakhaatiirtu waxay sheegeen inaysan ahayn korona ama hargab caadi ah balse ay ka daran yihiin sidoo kale waxaa soo baxay cudurro horey u yaraa sida leptosbioris oo ay gudbiyaan jiirka iyo cayayaanka iyo xaalado sii kordhaya oo curyaannimo jilicsan ah kuwaasoo ah calaamad muujinaysa hoosu dhaca caafimaad oo halis ah farmashiistaha lagu magacaabo daktar dulfiqaar sruujo ayaa sheegay in bukaanadu helaan dawo ay tahay xaaladda ugu adag maadaama qaar badan aysan awoodin inay iibsadaan xitaa marka dawooyin yar la helo awoodda dhaqaale ee dadka ayaa ah mid aad u liidataa dhakhaatiirtu waxay rumaysan yihiin in bogsashadu ay qaadato waqti dheer sababo la xiriira fayraska oo aan weli la aqoonsan difaaca jirka oo daciifay kadib sannado nafaqadaro iyo daal ah sidoo kale waxaa jira codhayska nafsiyadeed ee dagaalka kaasoo dib u dhigaya awoodda jireed ee iska caabinta keliya ma ahan isbitaalka ashifa xarumaha caafimaad oo ay buux dhaafeen boqolaalka bukaanada ah ee qaba cudurrada kala duwan hase haatee xarunta shuhadaal aqsa oo ah isbitaal ku yaala deegaanka dayral balax ee bartamaha khaza waxaa ku sugan in badan oo ka mid ah bukaanada sida aadka ugu saamoowey xayiraadda maamulka sahyuuniyadda yuhuudda uu ku hayo marinka isbitaalka shuhadaa ul aqsa ee ku yaala bartamaha marinka khaza wuxuu ka mid yahay xarumaha caafimaad ay sida gaarka u saameeyeen dagaalka go'doominta iyo burburka kaabayaasha nolosha ee muhiimka ah bukaanada qaba xanuunada keliyaha gaar ahaan oo kuwa u baahan sifaynta keliyaha ayaa ka mid ah dadka ugu nugul ee wajahaya xaaladda aadka u adag xili maamulka xaaqidka ah ee gumaadka ka geystay khaza uu gebi ahaanba kansalay in dawooyinka iyo adeegyada muhiimka ah ay soo gaaraan magaaladaasi qaybta dialysiska ee isbitaalka ayaa la daalandhacaya xaalado ay ka mid yihiin mashiino tiro yar oo aan dabooli karin baahida bukaanada oo aad u badan qalab iyo agab sii gabaabsi ah sida filtirada tubooyinka cirbadaha iyo dareerayaasha aaladda diyaaliska mararka qaar bukaanada waxaa loo dhimaa tirada ama muddada fadhiyada diyaaliska taasoo si toos ah khatar ugu ah noloshooda qaybta bukaanadan ayaa lagu sheegay inay tahay midda ugu badan ee ku waxyeeloobay diidmada ixtiraalka in lasoo geliyo dawooyinka iyo adeegyada muhiimka ah waxaana isbitaalka shuhadaa'ul aqsa uu martigeliyey xaalado nafbax ah oo aad u badan sida lasoo diiwaangeliyey maalmihii u dambeeyey wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ayaa sheegtay in in ka badan soddon kun oo bukaan iyo shakhsiyaadda dhaawacyo ah ay si weyn ula ciirciirayaan isbitaallada iyo marinada ciriiriga ah ee ku dhow xarumaha caafimaadka dhanka kale guddiyada caalamiga ah ee arrimaha caafimaadka ee ku sugan khaza ayaa sheegaya in dadka ku nool marinka khaza ay wajahayaan dhibaato aad u daran kadib boqol maalmood oo ka soo wareegtay xabad joojintii la shaaciyey mid ka mid ah guddiyadan oo warbixin baahiyey saacadii lasoo dhaafay wuxuu carabka ku adkeeyey in dadka khaza ay si deg deg ah ugu baahan yihiin gargaar deg deg ah isagoo xusay in xaaladaha cimilo ee aadka u daran ay sii adkaynayaan halganka maalinlaha ah ee dadku ku jiraan inkastoo lagu dhawaaqay inaan la guda galay wejiga labaad ee heshiiska joojinta dagaalka khaza haddana musiibada bini'aadnimo ee ay ku nool yihiin falastiiniyiinta khaza ayaa weli sii socotaa
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى
waa hagaag khilaafka ka taagan jasiiradda greenland ayaa sii xoogeysanaya iyadoo maraykanka uu ku doodayo inuu qabsanayo haddaba ma laga yaabaa in isbahaysiga nato khilaaf xooggan iyo burbur uu ka dhex abuuro qabsashada washington ee jasiiraddan qodobkaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi bismillaah waad mahadsantahay shuhayb waxaan ugu horrayntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa khilaafka greenland miyuu burburin doonaa gaashaanbuurta nato warbixin lagu daabacay majalladada economist ayaa lagu iftiimiyey in khilaafka siyaasadeed ee culus ee ka dhex qarxay maraykanka iyo xulafadiisa yurub ee la xiriira qabsashada trump ee jasiiradda greenland uu si aad ah u dhaliyey su'aal ah miyay burburi doontaa gaashaanbuurta nato arrintan ayaa dhalisay ayay warbixintu tiri walaac xooggan oo ku saabsan midnimada iyo kalsoonida u dhexaysa dalalka ku midoobay gaashaanbuurtan waxa uu trump si cad u muujiyey waayihii dambe rabitaankiisa ah in ay la wareegaan guud ahaan jasiiraddan hoos timaada dalka denmark kolkii ay dalalka yurub middaasi ka soo horjeesteen ayuuna trump ku dhawaaqay in uu ku soo rogi doono canshuur boqolkiiba toban ah haddii ay ku sii adkaystaanna uu gaarsiin doono ilaa boqolkiiba shan iyo labaatan dalalka ugu horreeya ee uu sheegay in taasi ay la kulmi doonaanna waxaa ka mid ah denmark norway sweden faransiiska jarmalka ingiriiska netherland iyo fiinland kowda bisha februari ee soo aadan ayaana lagu wadaa in canshuuraha boqolkiiba tobanka ah ay si rasmi ah u bilaaban doonaan ayuu yidhi haddii xaaladdu aysan waxba iska beddelin greenlandna aysan gacanta u soo gelin maraykanka iyo maamulka trump warbixintu waxay tidhi tallaabooyinkan oo idil waxay bannaanka keenayaan dildilaac ku yimid kalsoonnidii labada dhinac ee badweynta atlantic khubarraduna waxay isweydiinayaan su'aal ku saabsan sii jiritaanka isbahaysigan reer galbeedka kaasoo tan iyo dhammaadkii dagaalkii labaad ee adduunka ahaa tiirka amni ee yurub hogaamiyaasha waddamada yurub ayaa warbixintu tiri waxay si guud oo midaysan uga soo horjeesteen dhammaan damacadyada Mareykanka ee ku qatama la wareegidda jasiiradda Greenland. Middan ayaana sii xoojisay su-aasha ah miyaa la joogaa wakhtigii sida dhabta ah ay u burburi lahayd gaashaanbuurta NATO. Marka laga hadlayo hoggaanka sare ee NATO waxa ay warbixintu tiri waxay tallaabooyinka Trump ku abuurtay walaac daran maadaama Greenland ay ku hoos jirtay difaaca isbahaysiga tallaabo kasta oo milatari oo ka dhan ah dal xubin ka ah gaashaanbuurtana ay si toos ah u wiiqi karto qodobka shanaad ee isbahaysiga kaasoo dhigaya in dal walba uu difaaca kan kale warbixinta oo gunaanad kusii shaqaysa ayaa sheegtay in dowladda denmark ay maalmihii lasoo dhaafay oo idilsiis dabajoog ah uga digaysay weerar ka yimaada dhanka maraykanka oo macno ahaan burburin kara nidaamka amniga wadajirka ah ee yurub qobaro dhinaca kale warbixintu ay soo xiganaysaa ayaa iyaguna waxa ay caddeynayaan in xitaa haddii trump uu ka tanaasulo qaabka qasabka ah ee uu doonaya in uu kula wareego greenland islamarkaana uu isticmaalo maskax ka duwan middaas ay ka dhigan tahay dharbaaxo weyn oo ku dhacday waddamada yurub waxay gunaanadkii warbixintu tiri hogaamiyaasha yurub waxay wakhti xaadirkan wajahayaan marxalad qaraar oo u baahan go'aan qaadasho deg deg ah waxaana dhexdooda ka jira xitaa khilaaf xooggan oo ma ahan kuba midaysan aragti ahaan kolka la doonaya in laga soo horjeesto maraykanka lana difaaco greenland qaarkood ayaa warbixintu tiri waxay doonayaan in ay ilaaliyaan xiriirka maraykanka ay la leeyihiin mana ahan kuba caddaysanaya mowqifkooda ku aadan halkan halka qaarkoodna ay faa'iidaba u arkaan joogitaanka maraykanka ee halkan si ay uga faa'iidaystaan saldhigyadiisa milatari ee uu doonaya in uu ka yagleelo gudaha jasiiraddan waa noocee dagaalka ka dhex qarxi kara shiinaha iyo taiwan iyadoo aanan la maqlin hal rasaas ah nicholas christoph oo ah qoraa iyo falanqeeya siyaasadeed ayaa warbixin uu ku daabacay wargeyska new york times waxa uu ku sharaxay xaaladda cabsi leh oo muujinaysa sida dagaal dhex mara shiinaha iyo taiwan uu ku bilaaban karo xaalad deggan oo aanan la maqlin xitaa hal rasaas ah warbixintan waxay ku salaysan tahay ayuu yidhi aragtiyo aan ka helnay dhanka taiwan iyo wadahadallo aan la samaynay saraakiil ciidan oo sarsare christopher waxa uu sheegay in calaamadaha ugu horreeya ee dagaal ka dhex qarxa taiwan iyo shiinaha aysan noqon doonin kuwa milatari balse ay ku bilaaban karaan tallaabooyin dhaqaale iyo kuwa maamul oo qarsoon tusaale ahaan ayuu yidhi beijing waxay bilaabi kartaa in guud ahaan hantideeda ay ka daabusho waddamada galbeedka si ay uga hortagtay in xayiraad laga saara kolka ay xiisadu qarxdo isla wakhtigaas dowladda shiinaha waxay gudaha dalkeeda ka bilaabi doontaa ololo ay ugu magacdarto mid qaran oo ay muwaadiniinteeda ugu dhiirigelinayso in dhiigooda ay ku deeqaan islamarkaana lagu kaydiyo bangiyada dhiigagga ee dalkaas taasoo muujin doonta diyaargarow toos ah marka xigta ayuu christopher yidhi shiinuhu waxa uu qaadi doonaa weerar dhanka internetka ah oo ballaaran kuwaas oo carqaladayn doona korontada bangiyada iyo isgaarsiinta guud ee taiwan waxaa sidoo kale la filan karaa in la gooyo fiilooyinka internetka ee badda hoostiisa mara ee ku xira jasiiradda taiwan caalamka intiisa kale tallaabooyinkan oo idil ayaana si weyn u wiiqi kara nolol maalmeedka iyo awoodda guud ee xukuumadda taiwan waxa uu qoraagu tibaaxayaa in weeraradan ay kolka ugu horreysa beegsan karaan goobaha muhiimka ah sida qasriga madaxtooyada xarumaha sirdoon iyo ciidanka waxaa sidoo kale suuragal ah ayay warbixintu tiri in weeraradan dhanka internetka ah ay sidoo kale beegsan karaan saldhigyada maraykanka iyo jabaan ee ku yaalla jasiiradda yar ee guam ee gudaha taiwan waxyaabaha ugu muhiimsan ee shiinuhu uu u beegsan kara saldhigga maraykanka ee taiwan waa in la yareeyo ayuu christopher yidhi faragelin deg deg ah oo washington ay ku samayso dagaalkan qarsoodida ah ee ay beijing bilowday qoraagu waxa uu si gaar ah u muujinayaa wax loo yaqaano dagaalka aagga cawlan oo ah tallaabooyin aanan si rasmi ah u ahayn dagaal balse cadaadis joogto ah lagu saarayo taiwan mid ka mid ah tallaabooyinkaas halista ah ayay warbixintu tiri waa in shiinuhu uu si aanan rasmi ahayn u go'doomiyo dhanka badda isagoona maraakiibta u socota taiwan ku qasbi kara in ay galaan hakad buuxda taasina ay dhaqaale ahaan dhabarjab u geysan karta xukuumadda ka arrimisa taiwan tallaabada middaasi kasii khatarta badan ayuu christopher yidhi waa in go'doomin buuxda lagu sameeyaa shidaalka iyo gaaska taiwan ugu dambayntii christopher waxauu warbixintiisa ku soo gebagabeeyey in dagaal noocaas ah uu dhaawac xooggan u geysan kara taiwan inta aanba loo gudbin dhanka milatari iyo in dhinacyadu ay isku ridaan noocyada kala duwan ee hubka hoosu dhac ku yimid isticmaalka kanaalka suweys haddaba maxaa sababay tani warbixin lagu daabacay wargeyska ka soo baxa waddanka faransiiska ee lemonde ayaa faahfaahin looga bixiyey sababaha keenay in shirkadaha maraakiibta xamuulka qaada ay si deg deg ah waayihii lasoo dhaafay u yareeyaan isticmaalka kanaalka Suez inkastoo aysan jirin ayay warbixintu tiri waqti xaadirkan cabsi la mid ah midii taagnayd sannadihii iyo waxay warbixintu tibaaxaysaa in heshiiskii xabadjoojineed ee dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda uu abuuray rajo ku saabsan in maraakiibtii ganacsiga ee kala duwanayd ay sidoodii ugu soo laaban doonaan isticmaalka kanaalka Suez balse taasi ma dhicin ayuu yiri oo dib u gorashadoodii weli halkeedii ayay ka sii socotaa oo waxaase sii yaraanaya isticmaalkoodii halkan waxaa warbixinta lagu yiri intii u dhexaysay sannadihii iyo waxaa si weyn hoos ugu dhacay dhaqdhaqaaqii guud ee kanaalka Suez tirada maraakiibta konteenarada xambaarta ayaana hoos u dhacday ku dhowaad boqolkiiba sagaashan halka guud ahaan maraakiibtii kale ee kanaalkan mari jirtayna ay kalabar iska daayeen isticmaalkiisa iyadoo uu dhacay heshiiskii xabadjoojineed ee Gaza ee lagu kala saxiixday magaalo xeebeedka Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxay weli maraakiibtan muujinayaan ayuu yiri taxadar ah in ay la kulmi karaan waqti weliba weerar xooggan waxyaabaha ay uga cudur daaranayaan isticmaalka Suez-na waxaa ka mid ah in xaaladda siyaasadeed ay weli tahay mid kacsan aysanna jirin cid damaanad qaadi karta amni buuxa oo la helo maraakiibtii ka weecatay Suez ayay warbixintu sheegaysaa in ay ka wareegsadaan dhanka xeebaha waddanka koonfur Afrika middan ayaana qarash ahaan iyo masaafo ahaanba ka fog isticmaalka Suez gunaanadkii waxay warbixintu tiri guud ahaan maraakiibta ganacsiga waxay waqti xaadirkan rajo liidata ka muujinayaan in ay dib ugu soo laabtaan isticmaalka kanaalka Suez waxaana la rumaysan yahay in haddii ay ku soo laabtaan isticmaalkooda halkan ay awoodda dhaqaale ee caalamka mar qura isbedeli doonto una ka bixi doona marxaladan hoose ee wax weliba ay qiimahooda curka isku shareeray waxaana darafta kale ay dhaqaaleyahano fara badan aaminsan yihiin in haddii kanaalkan xaaladiisu ay sidan ku sii socoto uu noqon doono mid shirkaduhu aysan siin wax mudnaan ah kaalmaha dambena ka gala marka laga hadlayo kanaalbiyodyada ugu muhiimsan caalamka guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى wahagaa guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى